wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee sida ugu habboon ee wax loo beerto oo aan si wada jira usoo wada diyaarinay hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobe ee loo yaqaana faw magacaygu waa abubakar moxamed kuna soo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo ujeedadiisu tahay sidii loo kordhin lahaa aqoonta iyo xirfadda dhegaystayaasheenna ku howlan habka fiican ee beerashada si loo siiyo barnaamij aqooneedka beerashada barnaamijkan wuxuu koobayaa qaybo kala duwan sida loo soo saaro midhaha adeegsiga biyo-xireennada yaryar diyaarinta dhulbeereedka iyo sida loo goosto tacabka beeraha toddobaad walba waxaan ka hadli doonaa mowduuc si gaara u xiise geliya dhegaystayaasheenna iyo beeraleyda dalka ku nool oo idil inta aanu bilaabin tuduca u horeeya maanta oo loogu talagalay hordhaca adeegsiga wanaagsan ee beerashada waxaan idin xusuusinaynaa inaad nagala soo xiriirtaan telefoon nambarkan eber lixa lix eber eber eber shan shan shan waxaan aada ugu faraxsannahay inaan ka jawaabno dhammaan su-aalihiinna iyo talooyinkiinnaba barnaamijkan idinka ayaan idinkugu tala galnay waxaana doonaynaa inaad idinka hogaamisaan si aad u haqabeeshaan waa hagaag mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay hordhac kooban oo ka hadlaya habka wanaagsan ee beerashada loo isticmaalo aad ayuu muhiim u yahay maxaa yeelay habka fiican ee beerashada waxa uu u wanaagsan yahay caafimaadkeenna iyo daryeelkeenna kan qoyska bulshada iyo dalkaba si ay noogu suurtowdo hoos udhigga gaajada dalka ku habsatay marti fara badan ayaana halkan ku sugan oo si gaara aan uga xusayo xasan cali diiriye ayaa sidoo kale maxamed xaaji mayow oo takhasus gaara u leh mowduucan mar kale soo dhowaada maanta waxaanu ka hadlaynaa habka ugu fiican ee waxbeerashada waxbeerashada fiicani wax kale ma aha ee waa samaynta sida ugu fiican ee wax loo beerto ee lagu xaqiijiyo taas oo macnaheedu yahay adeegsiga habraaca shaqo ee xilliga midha abuurka xilliga gurashada iyo markaad gaadiid ku soo rarayso si aad u waafajiso ilaalinta caafimaadka iyo daryeelka dadka tan bay-adda iyo shaqaalaha beerta iyo qoysaskooda hadda waxaan filayaa inaad fahamtay waxa aan ka hadlayno ee barnaamijka adeegsiga habka beerashada fiican miyaad og tahay muhiimaddeeda kala duwan ama haddaan si kale kuu weydiiyo maxay abuuri kartaa arrintan iyo waxbeerashada fiican waxaan ka hadli doonnaa waxyar kadib qodobka koowaad habeerashada fiican waxa ay kobcisaa marka ugu horraysa xasilnaanshaha dadka iyo daryeelka bulshada iyadoo ka hormarisa daryeelka shaqaalaha beerta iyo macaamiisha waxayna sidoo kale wanaajisaa sugnaanta cuntada oo loola jeedo cunto ku filan dadka in loo helo laba habeerashada fiican waxay u fiican tahay deegaanka ka ilaalinta biyaha iyo carrada inay wasakhoobaan ama qurmaan saddex daryeelka xoolaha inay daaq nafaqa leh helaan iyo daryeelba afar badqabka cuntada oo u suurtogelinaysa beeraleyda inay soo saaraan cunto caafimaad leh oo fadaraysnayn oo tayo sare leh wanaajisana nafaqada isticmaalka cuntada haddaba beeraleyda qiimaha lahoo ma kuu muuqdaa walbahaar dalka iyo adduunkuba ka jira in la helo cunto ka fayow dacdarro ama sun oo la soo saaro iyadoo la xanaanaynayo deegaanka hadday sidaas tahay malahaagu waa sax jawaabtuna waa haa macaamiisha waxay weliba danaynayaan in cunto badqabta la helo yaa ka faa'iidaya habka beerashada fiican waa adiga beeraley ahaan inaad u hesho macaamiishaada cunto caafimaad tayo wanaagsan iyo cunto nafaqale waa arrin muhiim u ah macaamiishaada iyo dadka kale ee kaa iibsada wax soo saarkaaga waxaad kaga heli kartaa qiimo sare oo kaa soo gala sidoo kale bulshada waxay guud ahaanba ka helaysaa deegaan sidii hore ka nadiifsan oo aan lahayn wasakh sidoo kalena cunto nafaqa iyo caafimaad bale hadda waxaan filayaa inaad fahamtay waxa ay tahay sidaad u samaynayso waxbeerashada fiican waana muhim yaase ka faa'iidaya waxaan ku siinayaa dhowr tusaale habbeerashada fiican si aad u samayso una wanaajiso badqabka cuntada kan beeraleyda ama shaqaalaha macaamiisha iyo sidoo kale helista cunto tayaleba raaca qodobadan mar walba hel abuur ku habboon xaaladaha cimilada dhulkaaad beeranayso isku day inaad fahamto taariikhda dhulka aad beeranayso iyo abuurkii hore ee laga beeri jiray xilli hore ama waqti ku habboon waxbeero si aad uga badbaado cayayaanka iyo cudurrada una isticmaasho carro qoyan beero abuur adiga oo kala fogeynaya mid walbana booskiisa dhigaya dooro midho caafimaad iyo waxtarba leh iskana gooy kuwa aan xooganayn markaad wax abuuranayso adoo kala beddelaya isticmaal qalab nadiif ah oo aan wasaq lahayn si aad iskaga ilaalisid ku fidista cayayaanka iyo cuduradaba ka hortag nabaad guurka carrada iyo inay cadaadis u dhimato adeegso kala beddelka dalagga aad beeranayso isna dhexgeli si wakhtigeeda loo goosto iyo inaad isticmaasho digada xoolaha ka fogee biyaha markaad diyaarinayso kiimikada beeraha iyo qalabyada kale meel u dhow ogow nooca cudurka cayayaanka ama cudurrada iyo kiimikada beeraha loo isticmaalo isku day inaad isticmaasho sida loo dhowro habdhaqan iyo mid dabiici ahba ama labadaba intaadan isticmaalin kiimikooyinka ha isticmaalin kiimikooyinka dhacay isticmaalna qalab kaa ilaalinaya jirkaaga markaad isticmaalayso waa hagaag mar kale kuna wanaagsan ayaannu idin leenahay dhegaystayaal inta aan martida u gelin aan marka hore isweydiinno su-aalahan waa maxay habka beerashada fiican maxayse muhiim u tahay yaase ka faa'iidaya habka beerashada fiican ma aha wax kale ee waa adeegsiga habraaca shaqo ee xilliga miro abuurka xilliga gurashada iyo markaad gaadiid kusoo rarayso si aad u waafajiso ilaalinta caafimaadka iyo daryeelka dadka iyo dalkaba tan bay-adda iyo tan shaqaalaha beerta iyo qoysaskooda ilaalinta biyaha iyo nabaadguurka carrada inaadan isticmaalin kiimikooyinka beeraha inay dan kugu qasabto mooye sidoo kale dhiirigelinta quudin ku habboon iyo ugu dambayn iyadoo beeralaydu u suurto gelin karto wax soo saar caafimaad qaba cunto aan wasakhaysnayn oo tayo sare leh oo wanaajinaysa nafaqada isticmaalka cuntada habka beerashada fiican waxay faa'iido u leedahay beeralayda shaqaalaha beeraha macaamiisha iyo guud ahaan bulshada waxaad dhegaysanaysaa barnaamij gaar ah oo ah beerashada fiican ama habka beerashada loo isticmaalo barnaamijkan waxaan si wadajira u soo saarnay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay maantana waxaan ka hadli doonnaa habka fiican ee beerashada maanta waxaa halkan ku sugan oo marti noogu ah si noogu caawiyo oo soo jeedinaya habka fiican ee waxbeerashada maxamed xaaji mayow oo ka socda hay-adda cilmi baarista beeraha iyo teknolojiyadda soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sartek iyo xasan cali diiriye oo isna ka tirsan hay-adda nabadaynta iyo horumarka waara ee loo soo gaabiyo s y b d aan ku bilowno xasan cali diiriye mudane adoo soo dhowaanaya maxay tahay habka fiican ee waxbeerashada marka laga eego aragtida hay-addiina aad aa mahadsan tahay marka laga hadlayo habka fiican ee beerashada ugu habboon waxay tahay in waxay tahay ayadoo la ilaalinayo deegaanka islamarkaane dhaqaalaha beeralayda maadaama annaga aan ka howlgelayno macnihii beeralayda yaryarka marka ayadoo deegaankana la ilaalinaayo qofkaasi beertiisa iyo muxuu ahaa nidaamkeeda iyo weliba iyadoo la ilaalinayo dhaqaalaha in la sameeyo nidaam habka qofka uu beeranayo hab fiican qofka inuu dalagii iyo dalagyada siday isugu shigaan iyo inuu qofkaasi helo hab fiican oo ku beeran kara dalagiisa iyadoo deegaanka la ilaalinaayo iyo weliba inuu isticmaalo nidaam asigoo beeranayo beertiisa inta yar asigoo beeranayo inaysan beertiisana ka halaabin inta yar oo haystane beertiisa yarta oo isticmaalo muddo oo isticmaalo marka wuxuu u baahan yahay marka qofkaasi in uu raaco habe nidaamka beerta fiican asigoo isticmaalayo farsamooyin kala duwan asigoo isticmaalayo marka waxaan annaga beeraleyda yaryarkaa mar walba aan siinaa inay isticmaalaan nidaamka ugu fiican kaasoo ah waayahay ustaad xasan waxa hay-addiinu bixiso waa u iman doonaa qodobada ka midka ah ee habka beerashada fiican ay tahay inay raacaan beeralaydu waa kuwe waa sax waxay tahay in marka qofkaasi uu tacbado hal dalad wax ka badan beertiisa inuu ku tacbado marka hal dalag wax ka badan beertiisa inuu ku tacbo taasoo ay ka saacidayso inuu markaasi beertiisii cayayaankiina uu muxuu ahaay maadaama waxaa kamid ah hadal ka badan inuu tacbo sidoo kale waxaa kamid ah inuu inuu uu tacbo hal dalagyo bedel inuu sameeyo kaleeta sanadkan xilligu xilligaa uu beer ama sanadkaa uu beer inuusan soo celin waxaa kaloo kamid ah in inuu isticmaalo laba dalag inuu isla beero hal mar ama wada beero ah ama muxuu ahaay oo kala degdeg kala degdega inuu isticmaalo nidaamkaasoo dhiirigelinayso muxuu ahaay sheeg cayayaankiina muxuu ahaay ka yaraanayo islamarkaane siinayso cayayaankii iyo cudurkiina ka yaraanayo islamarkaana beertiisa ay noqonaynin mid xun ee sii ficnaanayso ama nafaqada usoo celinayso islamarkaana qofkaasi beeralayda ah uu income ama dhaqaalana kasoo galaayo beertiisana markii laba dalag oo isku beero ama dalagii bedel uu sameeyo taasina waxay ka saacidaysaa in beertiisii oo wax income uu ka helo islamarkaana beertiisa aysan ka halaagin waayahay ee habka beerashada fiican marka sidee ayuu u saameeyaa nolol maalmeedka beeralayda okay beeraleyda horta n badanaa ayaga waxay sameeyaan waxay isticmaalaan habkii awoowayaashoodii dadkii hore ay kasoo gaarin badanaa isticmaalaan marka annaga waxaan isku daynaa in farsamadaani cusub aan gudbino marka ayagu badanaa waxay sameeyaan wixii loo sheego farsamooyinka noocan oo kale qaar badan ay isticmaalaan way jiraan sida qaar kamid oo geleyda iyo digirta oo kale isku beera ama geleyda iyo sinta oo kale isku beera way jiraan marka aaday u isticmaalaan waana saameysaa aaday uga faa'iidaysaa runtii waayahay ee muhiimadda marka ay idiin leedahay habka beerashada wanaagsan uu idiin leeyahay maxay tahay in dadkaani beeraleyda nidaamkaani la gaarsiiyo ayagana ay ka faa'iidaystaan si dhaqaalana oo uga helaan dhulkoodana muxuu ahaa isheeg uusan uga guurin qofkan waxaa laga yaabaa beer yar inuu leeyahay uusan heli karin beer kale lacag kale uusan heli karin sidaa daraaddeed beertiisa yartaa inuu beerto oo shir oo muxuu ahaa isheeg kiri waxa noocaas inuu bedda labaad waxay tahay in qofkaasi uu ku noolaado ilaa maadaama subsistence farmers ay yihiin waxay u baahan yihiin qofkaasi inuu beertiisa uu ku nool yahay macnii wixii beerta kasoo baxo isticmaalaya maadaama qofkan beeraley uu yahay marka inuu helo inkamkiisa ama waxyaabihii soo galaya meesha uu ka helo dhulkiisana uu ficnaado islamarkaana noloshiisa islamarkaana la dhiirigeliyo beer lagu dhiirigeliyo dadkaan dad qaar kamid waxaa jira tacabka usii yaraanayo in beeraleyda lagu dhiirigeliyo ay wax tacbadaan abuur la siiyo aad abuurkooda tacbadaan noloshooda maxaa ay horumarto intaas
waayahay sidee marka hay-addiinu u hubisaa inay ballaariso adeegfidinta oo ay ka mid tahay habka beerashada fiican uguna faafisaa si beeralaydu u qabatimaan una isticmaalaan nidaamkaasi aad waa mahadsan tahay anagu waxaan isticmaalna waxay tahay in horta marka hore in horta marka hore la sameeyo selection la sameeyo waxaa la sameynaya selection xulasho la sameynaayo la xulanaya macnihii in deegaanka beeraha ku haboon ama dadka beeraleyda lasoo xulo marka hore la xulo deetana marka la xulo waxaa dhacaysa marka in dadkaasi waxyaaba oo ay ugu talagaleen aa jiro qulooyinkan fadabshanaayo ay ugu talagaleen baahidooda marka waxaa la fiirinayaa dadkan degan muxuu ahay sheeg waxyaabaha dalagyada ayaga ay doorbidayaan ama ay tacbaan aada u tacbaan marka dalagyadaas ayaga ay tacbaan ama isticmaalkooda ku badan yahay ayaa la siinaya ama loo qeybiya badana wixii kale isticmaalaana waa lagu dhiirigeliyaa taasi waxay keenaysaa marka ayaga maadaama dalgaan horey u tacbi jireen inay ku dhiiradaan iyo muxuu ahaa isheeg islamarkaani wax badan oo loo sheegay inay qaataan macnihii dhiirigelin kalena ayadana way jirtaa taas waxay keenaysaa marka maadaama ayaga dalagyadii ay doorbidayeen la siiyey in muxuu ahay ay tacbadaan annagana markaas wixii farsamo ah aan muxuu ahay u gudbino islamarkaana aan daba soconno tallaabo walba howlaha ay qabanayaan iyo weliba in muxuu ahay waxyaaba saboorti la siiyo marmarka qaar oo muxuu ahay sheekeesho kale waa mahadsan tahay ustaad xasan cali diiriye maantana waxaanu ka hadlaynaa dhegaystayaal hordhaca habka fiican ee beerashada oo ay marti noogu yihiin xasan cali diiriye iyo maxamed xaaji mayow haatanna waxaan la hadlaynaa maxamed xaaji mayow mudane soo dhowow mar kale su-aasheeda ugu horeysa waa maxay saddexda ujeedooyin ee ugu waaweyn ee hay-addiinu ka leedahay caawinta beeralayda si ay u gaaraan beerashada fiican una helaan wax soo saar tayale bismillahi raxmaan raxiim hay-addeena waxaa lagu magacaabaa sartic waxaana loo soo gaabiyey somalia agriculture research and technology center waa hay-ad dabcan ma aragti oo ay soo abaabuleen mise ma aragti horseed ay u yihiin dad markaas ma aragti oo dhalashadooda wada soomaaliya ay tahay kuna takhasusay ma aragti culumta beeraha iyo tacabkeedaba iyo tacabka beeraha guud ahaan marka ahdaafta loo sameeyey waxaa ugu muhiimsanaa waxay tahay in marka hore tacabka beeraha ee dalka la wanaajiyo si wax soo saar fiican loo helo wax soo saar fiican markaan leenahay waxaan ka wadnaa in markaas ma aragti beeraleydu mise bulshada soomaaliyeed mar walba ay helaan cunto ku filan oo haddana ma aragti bidqabkeedu iyo caafimaadkeedu markaas ma aragti aada u fiican yahay si taas lagu gaara marka waxaa anaga markaa noo ah ma aragti saddex qodob ayaa waxaa noo ah markaasi gool oo mar walba aniga aan higsanayno oo mar walbana ay tahay mar walba anaga ma aragti ka saartig ahaan in anaga aan ka shaqayno waa ta koowaadee waxaaba kuu sheegayo marka ma aragti ururka magaciisa oo ah research and technology this means macnaa ta macnaheedu waxay noqonaya marka in hay-addu ma aragti ay ka shaqaynayso mar walba cilmi baaris cilmi baaristaasu ay noqonayso cilmi baaris dhab ah ee, laba habba waa magaciisiga waa loo isticmaalaa marna in beertii la tago oo ma aragti problemskii oo rasmiga ah beeraha ka jiro si- dhibaatooyinkii ka jiro si- maga- ma aragti si rasmiga ah markaas ma aragti loo xalin karo oo beeralayda markaasi ay qa- ay qabatimi karaan mise ay qabsan eh, ay fulin karaan in la soo saaro iyadoo laga eegayo mar walba maaragti dhinaca dhaqaalaha eh, iyo farsamada markaas ma aragti oo dalka ka jirta heerka ay gaarsiisan tahayba tan labaad waxay tahay cilmi baarista keliya maku ekee A- ilaan cilmi baaristu naftarkeeda dhadhan ma yeelanayso haddii bulshada u baahan aanan la wadaagin bulshada marka waxay isu jirtaa dad aqoon-yahana ah oo jaamacadihii ka shaqeeyo barofesoro ah arday ah iyo beeraleyda naftarkoodaba waxa meesha aan kasoo saara naftarkeedaba ma ahan markaas wax oo markaas ma aragtay computeriska aniga aan haysano keliya ma ku haysan doonee waxaan la wadaagnaa marka bulshada maaragtay qaybaheeda kala gedisan ee, gaar ahaan ma aragtay kuwa soomaaliyeed waxaan kaloo weli la sii wadaagnaa adduunka intiisa kale oo waxaan ku baahinaa ma aragtay ee, ee, ee, journalistka ma aragtay oo caalamiga ah markaas inta badan ka shaqeeya ma aragtay cilmi baarista beeraha Ee, waxaan kaloo mar haddana ku biirinaa ee, waxbarasho iyo ma aragtay in aqoonta markaas iyo garaadka beeraleyga ee, ma aragtay hadan in anaga ma aragtay kor u qaadno wixii markaas anaga aan soo saarnay ee, dabcan waxay noqon doontaa farsamo oo markaas dhibaatada jirta ee lagula tacaalayo oo maaragtay oo beeraha la xiriiro waxay noqonaya marka farsamadaasi farsamo ku cusub ay noqon kartaa beeraleyda laakiin haddana ay qaban karaan waxay u baahan waxay u baahan tahay taas marka haddana in lagu tababaro oo ma aragti ee, ee, ay gacantooda ku sameeyaan si ay u noqoto markaas wax weligood ay isticmaalaan tan ugu dambayso waxay tahay marka in mar walba anaga aan ka fikirno technology mise farsamada ugu fiican oo maaragtay dhinac dhaqaalaha marka laga fiiriyo iyo dhinac qabatanka marka laga fiiriyo ma aragtay in oo oo ay ka fadhiistaan oo ka fikiraan marka ma aragtay ee tiimka markaasi hoos yimaada ee hay-adeena oo oo ma aragtay si beeraleydaas markaas ma aragtay ay ay ee, ay markaasi ee, ugula ee, kula tacaalaan caqabadihii markaas marka ka hor taagan ma aragtay beeraha dabcan mar walba cilmi baarista caqabad keliya ma noqonayso w- waxay noqon kartaa marka ma aragtay in wax iyaga ka qarsoon oo beerleyda aysan ogeynin xitaa marka ma aragti in oo oo xitaa lasoo saaro laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay waxaan eh, sidee baa kor loogu qaadi karaa sidee baa kor loogu qaadi karaa marka waa taas ma aragti saddexda qodob oo saddexda gool mise hadaf aniga aan ka leenahay ma aragti eh, eh, beerleyda taasoo mar walba lagu gaari karo markaas ma tacab wanaaga si lagu helo markaas maata isku filnaansho iyo cunto markaas ma aragti caafimaad qabta Ee, adigoo tirada ku darsanaya sugnaanta cuntada sidee ayuu ee, habka beerashada fiican u saameeyaa dhaqaalaha iyo habnololeedka beeraleyda Eh, dabcan waxaan ku horumariyey hadeertaan eh, oo bulshadeen la wadaagay tacab tacab wanaag markaan dhahna anaga wax laga wadaa waxay tahay saddex saddex qodoba asal u ah eh, in laga fiiriyo waa midda koowaade waxaan dhinaca dhaqaalaha in laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha markaan leeyahay waxay tahay ma ma soo kordhin karaa haddii beeraley for example uu soo saaran jiray eh, eh, eh, hektarkii uu kasoo saaran jiray ma aragtay toban iyo afar kintaal oo keliya haddii uu kasoo saaran jiray Eh, adduunku wuxuu maraa toddobaatan kintaal boqol iyo labaatan kintaal uu gaarsiin yahay iyadoo keliya loo maraayo markaas tacab wanaaga marka dhinac dhaqaala markaan leenahay waxay tahay marka in toban iyo afartaas kintaal laga soo saaray halkaas hektar mooye in laga ziyaadin karo haddii tacabkii marka la wanaajiyo waxay noqonaya marka in dhaqaal in wax soo saarkii uu kororo haddii wax soo saarkii uu kororona dabcan waxaa kororaya marka ma aragti ee, ee, bulshadii markaas ma aragti ee, ee, cuntadaasi inta la gaarsiin karo haddii qoyska for example uu- uu uu shan qof ahaa uu ku filnaa toban iyo afar kintaal geliya inay cunaan waxay noqonaya marka haddii boqol iyo labaatan kintaal la gaarsiiyo in qoys intaasi ka badan ay quudin karto halkii hektar so waxay noqonaya marka wixii ka soo haray xitaa oo oo oo- oo dheeri ah oo- oo oo dalagii lasoo saaray wixii dheeri ah markii oo ay cunaan ma aragti qoyska ay cunaan toban iyo afartaas kintaal dabcan waxa ka soo haray xitaa waxay ku bedelan karaan marka ma aragti quuto quudka kale ay iyaga u baahan yihiin digir ha noqoto maya waxay u baahan yihiin naftarkooda caafimaad ay u baahan yihiin qayb ka mid ah in la gado marka waxay soo- waxa soo galaya waxay tahay marka ma aragti halkaas ma aragti hektar wax laga soo saaray keliya cunta le ma ahane waxyaabo kale inay u isticmaalaan marka waxay noqonaya haddii toban iyo afartaas kintaal wax ka badan lasoo saaro oo tacabka taasna waxay ku imaan tacab wanaagay ku imaan kartaa tacab wanaag markaan leenahay waxay tahay marka in for example eh, eh, f- dhulka nafaqada u baahan yahay la siiyo cayayaanka markaas ma wax soo saarka hoos u dhigaya iyo dulanida hoos u dhigaya markaas lagala dagaalamo sida ugu haboon oo ugu dhaqaala yarna lagula dagaalamo biyaha markaas xilliga ugu haboon la siiyo iyo inta ku haboon la siiyo intaasoo dhan marka waxay keeni kartaa marka intii uu soo saarin jiray wax ka badan inuu soo saarto haddii uu soo saartana waxay noqonaya marka in famil intaas ka badan uu quudin karo iyo noloshiisa xitaa markaas intaasi ma aragtay inay ka wanaagsanaan karto tacab wanaag mar wuxuu horseedi karaa marka ma aragtay in dhaqaalihii markaas bulshada uu kor u kaco marka
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamij gaar ah oo loo yaqaano habka fiican ee beerashada barnaamijkan waxaa si wada jira aan usoo wada saarnay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee waxaan u mahad celinayaa martideenna istuudiyaha ee maanta oo aan kala hadalnay sida ugu habboon ee wax loo beerto waxaana soo jeedinayay anigoo ah abubakar maxamed cali waxaad nagala soo xidhiidri kartaan telefoonka eber lixa lix eber eber eber shan shan shan si aan su-aalihiina u weydiinno khubarada nala fadhida kani waa taxnihii ugu horreeya barnaamijka habka fiican ee beerashada oo ay si wada jira usoo diyaariyeen idaacaddan iyo hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee qaramada midoobay ee loo yaqaano faw aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaasheenna ku sugan deegaanada nagala maqlo nagala soo xiriir wixii su-aale ah oo dheeraada halkan eber lixa lix eber eber eber shan shan shan mahadsanediin sidaas iyo nabadgelyo